Voice of America.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa washington waa aroornimo arbacaah oo bisha maarso ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka ay tahay labo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir baan iyo boggana internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu xaggiinna waa lixda iyo barkii aroornimo waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida madaxweynaha dalka maraykanka jo biden oo jeediyey khudbaddiisii sannadlaha ahayd ee state of the union address
putin is now isolated from the world more than he has ever been together together along with our allies we are right now enforcing powerful economic sanctions we're cutting off russia's largest banks in the international financial system
putin haatan wuu ka takooran yahay dunida si uusan weligiis arag annaga oo wada jirno oo kaashanayna gaashaan buurteenna waxaan meel marinnay cunaqabateen dhaqaale oo xoog leh waxaan bangiyada ugu waaweyn ee ruushka ka goynaynaa hannaankii lacagaha caalamiga ah ee dunida codkaasi qayb ayuu ka yahay khudbadda madaxweyne jo biden sidoo kale waxaad maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo idinkugu haynaa waraysiyo iyo falanqayno intooda badan ku salaysan khudbaddaasi balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa khudbaddiisii sannadlaha ahayd ee state of the union ee xalayto waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha siyaasadda gudaha maraykanka iyo tan dibadda hubka gudaha dalka maraykanka arrimaha caafimaadka sharciyada caawinta dadka dhaqaalahooda uu hooseeyo iyo sidoo kaleeto xanuunka covid nka sida dalkan uula dagaalamay madaxweyne biden ayaa waxa uu ka hadlay hoos u dhigis lagu sameynayo sicir bararka dalka maraykanka iyo sidoo kaleeto xuduudaha dalkan maraykanka qaabeyntooda iyo socdaalka wadankan jo biden wuxuu si weyn uga hadlay dagaalka ruushka uu ku qaaday ukraine waxa uuna sheegay in maamulka putin ay dhexli doonaan cawaaqibka ka dhalan kara duulaanka ay ku qaadeen ukraine wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in maraykanka iyo xulufadiisa neto ay diyaar u yihiin inay difaacaan dadka reer ukraine ee duulaankaasi uu saameynta ku yeeshay qaar ka mida shirkadaha waaweyn ee caanka ee dalka maraykanka oo ay ka mid yihiin apple google ford harley davidson iyo sidoo kale axon mobile ayaa canaantay oo diiday ruushka duulaanka uu ku qaaday ukraine ayaga oo sidoo kaleetana cadaadis joogta ay kala kulmayaan macaamiishooda iyo sidoo kaleeto dadka isticmaalo alaabaha ay soo saaraan gelinkii dambe ee talaadadii xalayto waxaa shirkadda apple ee iyadu soo saarta taleefoonada iyo sidoo kaleeto teknolojiyadda cusub waxa ay sheegtay inay joojisa iibinta taleefoonada iphoniska iyo agabka kaleeto ee shirkadaasi ay leedahay ee ruushka sidoo kaleeta intaasi ku dartay inay isbeddel ku sameynayso barnaamijkeeda markaasi iibgeynta dadka dhinacaasi marka la fiiriyo ruushka iyo macaamiishii ee halkaasi kala macaamiili jirtay waa hagaag halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da waxaan idin leenahay meel kastood naga dhagaysanaysaan bariga afrika subax wanaagsan dhegaystayaal aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee state of the union address oo sanadkan uu kaga hadlay xili dagaalka uu ka jiro yurub islamarkaasina maraykanku uusan weli ku guuleysan sidoo kaleeta la dagaalanka xanuunka covid wariyaha v o eda maxamed cabdisandheero stuudiyaha igula sugan ayaa haddaba isha ku hayay khudbadaasi iyo waxyaabihii ugu waaweynaa maxamed mahadsanid zahra khudbadda ayaa bilaabatay sagaalkii fiidnimo xilliga washington oo hadda laga joogo saacad iyo shan iyo soddon daqiiqadood goor dhoweydna soo gebagabowday khudbaddan oo ah tiisii u horreysay ayaa imanaysa xilli ra'yo ururin dadka laga qaaday ay meeshii u hooseysay taagan tahay marka laga hadlayo sida ula tacaalay dalka ruushka oo hadda weerar kula jira dalka ukrain dalka ukrain oo taageero ka helay wadamada reer galbeedka oo maraykanku hormuud ka yahay madaxweyne biden ayaa khudbaddiisa ku bilaabay ka hadalka xanuunka covid waxau yidhi sanadkii hore waxaa khudbaddii xaaladda waddanka ee state of the union naga baajiyey xanuunka covid hase yeeshee sanadkan waan wada joognaa intaas kadib ayuu islamarkiiba gudagalay ka hadalka dagaalku ruushku ku qaaday dalka deriska ah ee ukrain
Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend.
waxa uu yidhi lix maalmood ka hor madaxweynaha ruushka valadimir putin waxa uu doonay inuu ruxo aas-aaska dunida xorta ah isagoo filay inuu u loodin karo wadiiqooyinkiisa cabsida leh hase yeeshee si xun buu wax u xisaabiyey waxa uu u maleeyey in yukrain uu dul mari karo dunidana ay u jabayso arrintaas ka duwan waxa uu la kulmay derbi xoog badan oo aanu weligii malaysanaynin waxa uu la kulmay dadka reer yukrain madaxweyne bayn ayaa markaas kadib soo dhoweeyey danjiraha yukrain ee maraykanka oo qof dumar ah taasoo ag fadhiday xaaskiisa doctor jill biden taariikhdu waxayna bartay casharka ah markii dictatoriska aan lagula xisaabtamin xadgudubyadooda qalalaso dheeraad ah ayay abuuraan ayuu yidhi biden wayna sii wadayaan markaas ayaa kharashka ameerika iyo dunida kala bixisaaba oo koru sii kacaya waana sababta loo abuuray gaashaanbuurta nato si ay u ilaaliso nabadda iyo xasiloonida yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka maraykanku waa xubin ka tirsan ururka nato ay ku weheliyaan sagaal iyo labaatan waddan oo kale waxauu yidhi weerarkii u dambeeyey putin ku qaaday ukrain waxa uu ahaa mid uu sii qorsheeyey isaga oon laga cadhaysiinin waxa uu diiday dagaallo amaana dadaallo xidhiir ah oo dhinaca diblomaasiyadda ah putin ayaa isku dayey inuu nato qaybiyo oo uu maraykankana kala qaybiyo hase yeeshee waanu diidnay waxauu yidhi xanuun badan ayaan ku abuurnay ruushiya waxaanan caawinay dadka reer ukrain
Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together.
Putin hadda waa go'doon si ka badan si kasta oo hore annaga oo la shaqaynayna xulafadeenna waxaan hadda dhaqan gelinaynaa cunaqabatayn dhaqaale oo xoog badan waxaan bangiyada ugu waaweyn ruushka ka goynaynaa hannaanka maaliyadda ee caalamka cunaqabatayno xoog badan ayaan sidoo kale dul saaraynaa ragga lacagta leh ee ruushka waa idiin soo soconnaa oo aan idinka cunaqabantayn doonnaa dhammaan wax walba ayuu yidhi maruu ka hadlayey taageerada ukrain waxa uu yidhi waxaan ukrain siinaynaa lacag ka badan hal bilyan oo dollar taasoo ah taageero toosa waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer ukrain xilli ay dalkooda difaacayaan waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafiifino biden ayaa yidhi ciidankeennu kuma jiraan dagaalka ukrain sida ruushku ku andaconayo laakiin waxaan taageeraynaa xubnaha nato inkastoo laga yaaba in putin uu guulo ka keeno furimaha dagaalka laakiin kharash badan ayaa ugu kacaya xilliga fog ayuu yidhi maruu ka hadlayey hoosu dhaca ku iman kara tamarta adduunka ayaa waxa uu yidhi
with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world.
caawa waxaan ku dhawaaqayaa in maraykanku wada shaqayn la yeeshay soddon dal oo kale si ay u soo fasaxaan lixdan milyan oo barmiil oo shidaalka kaydka ah waxa uu yidhi amerika ayaa hormood ka noqonaysa dadaalkan soddon milyan oo barmiil ayaan soo fasaxnay ka soo fasaxnay keedkeenna istaraatiijiga ah diyaar ayaanan u nahay inaan sii kordhinno haddii loo baahdo dhinaca kale madaxweyne biden ayaa ka hadlay qiimaha sare ee cuntada waa sababta aan u keennay qorshaha badbaadada maraykanka amaba american rescue plan ayuu yidhi qodobkaas uu madaxweynuhu ka hadlayey ayaa dareen kala duwan ay ka bixiyeen xubnaha labada xisbi iyadoo jamhuuriguna ay ku ooriyeen halka dimuqraadiguna ay u sacbiyeen waxauu ka hadlay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay madaxweynaha ayaa sidaad maqlayseen ka hadlay xubin uu dhowaan afar maalmood ka hor qiyaastii u magacaabay maxkamadda sare ee maraykanka taasoo ah haweeney bulshada madow ee maraykan ka soo jeeda laguna magacaabo katonji brown madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay xanuunka covid sagaal iyo toban iyo sida uu saameeyey nolosha dadka maraykanka waxau yidhi muddo laba sano ka badan covid nteen waxa uu raad ku yeeshay go'aan kasta oo nolosheenna la xiriira iyo nolosha dalkeenna waxau yidhi waan ogahay inaan daalannahay oon cadhaysannahay oo aan khaatiyaan taagannahay laakiin dadaalada aan samaynay adkaysigiinna iyo adeegyada aan haysanno caawa waxaan odhan karaa horay ayaanu soconnaa nolol caadiya ayaanan ku soo noqonaynaa waxaan gaarnay heerkii u hooseeyey ee fiditaanka xanuunkan madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ciidamada booliiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin nabadgelyada bulshada waxa uu sheegay in qorshihiisa american rescue plan uu ku daray dhaqaale lagu tababaro booliiska waxa uu diiday baaqyada sheegaya in booliiska lacagta laga gooyo waxauu yidhi tababar wanaagsan ayaa xallin kara dhibaatada ka dhalata wada shaqaynta booliiska iyo bulshooyinka zara waa tahay waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan oo noo soo koobayey qodobadii ugu waaweynaa ama ugu muhiimsanaa khudbaddii madaxweynaha haddaba waxaa khudbadda madaxweynaha nala falanqeynayo khuburo kala duwan oo ugu horeeyo professor maxamed mukhtaar oo taariikhda bariga waa afrika iyo sidoo kale bariga dhexaba ka dhiga jaamacadda savana state university ee gobolka georgia iyo sidoo kaleeto faysal dere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha maraykanka iyo asad khaliif cali weyd oo ah agaasimaha hay-adda new american center islamarkaasina shahaadada p h d-ga isagu ka diyaarinaya cilmiga maamulka iyo adeega dadweynaha oo ugu horreyntii bal haddaan ku hormaro professor maxamed mukhtaar soo dhowow profesor bal ugu horreyntii waxaad iiga warantaa madaxweynuhu muxuu ka sheegay xiisadda ka taagan ukraine
waad mahadsan tahay madaxweyne biden run ahaantii khudbadiisa asaaskeeda markii hore waxaa loogu talagalayay inuu ka hadlo xaaladda maraykanka ay ku sugan yihiin arrimahooda gudaha dhaqaalahooda iyo maxaa yidhahdaa cudurkan covid nineteenka hase ahaatee yani sidau asigaba uu sheegay lix maalmood ka hor ayaa waxaa duniyada ka dhacay wax runtii aan la filanaynin waa la filanaya laakiin wax aada iyo aad qalalaasi uu abuuray oo ah ruushka oo kusoo duulay dal dariskiisii ah oo madax banaan oo xur ah oo dimuqraati ah oo la yidhaahdo ukraine marka aada buu uga faallooday wuxuuna runtii noo muujiyey haddaan nahay maraykanka wuxuu noo muujiyey kaalinta uu asiga ka qaatay qof ahaantiisa madaxweyne maraykan ahaan iyo isagoo xubin ka ah gaashaanbuurta nato iyo wadaayadiisa ama asxaabtiisa kale oo ama european ha ahaadeen ha ahaadeen african si oo asiga sheegay yani wuxuu isu keenay madaxweyne biden run ahaantii wax oo oo oo aan la qiyaasi karin khudbadaani waxay khudbad aada iyo aada u qiimo badan inuu isu keenay oo mideeyey reer yurub oo dhan buu mideeyey wuxuu mideeyey gaashaanbuurta nato ayuu mideeyey marka waa runtii wax aada iyo aad shacabka maraykanka ay ugu faani karayaan waa tahay bal in suurtagalnimada dagaalkaasi uu sii ballaarto oo dagaalkii saddexaad ee dunida uu ka dhaco yurub intee ayay la eg tahay taasi
waa su-aal aada iyo aada u adag hase ahaatee taariikhdu maog tahay waxa waaye duruus ayaa laga qaataa haddii aan barbar dhigno masalan dagaaladii hore kii koowaad iyo kii labaad ama dagaalada waaweyn oo dunida ka dhaco yani saansaanta ay ku dhacaan way leedahay yani duulimaadkan lagu soo qaaday ukrainia way way way waxay leeyihiin saansaantii dagaalkii koowaad oo ka dhacay ama ti kii labaad oo ka dhacay qof maaragtay oo amarku taagla ah oo dictatora ayaa had iyo jeer waxau maaragtay isku daya in uu ku duulo dal iska masaakiin ah oo maaragtay xataa aan haysan loo barbar dhigi karayn maanta lama dhigi karaayo ruushka iyo ukrainia yani ciidan ahaan ha noqoto milita muxuu ihahdaa qalab qalabka lagu dagaalamo ha noqoto tiro ahaan dadkooda ha noqoto taasoo kale wiilgeeda dhici jirtay way ku duuli jireen isla markii marka waxaa abuurmi jiray waxyaabahan gaashaanbuuradan ama allianceskaas ayaa abuurmi jiray hadda tii way ka muuqataa waayo already waxaa abuurmay in maarata reer yurub oo dhan xataa kuwiyo weligooda ahaan jiray maaragtay aan ka qaybgelayn dagaaladaasi ay kamid tahay switzerland iyo sweden iyo finland oo maanta way wada midooban isu gacan bay noqdeen oo waxay leeyihin waan ka hortegaynaa wuxuu wado madaxweyne putin waxaa laga yaabaa putin qudhiisii marka inuu asna samaysto xulafo kale ay ka mid noqon karaayeen masalan china ay ka mid noqon karaayeen north korea ay ka mid noqon karaayeen qolooyinka dee ku amarku taaglaya maamulkooda inay asna uu samaysto ayaa dhici karaysa taa marka waa laga yaabaa in inay maaragtay u horseeto dagaalo dagaal saddexaad inuu dhaco si kooban haddaad iigu jawaabto ma dhici kartaa in la isu adeegsado hubka nucleer-ka profesor maxamed mukhtaar oo ma laga yaabaa maadaama maraykanka iyo ruushka labaduba ay haystaan hubkaasi in dagaalka uu sii ballaarto
aada iyo aad bay u adag tahay taasi inkastoo uu uu madaxweyne putin uu yidhi yani uu ku hadiday marku mar mar alaale markuu arkay in laga taagroon yahay dhanka yani gaashaanbuuradan la samaystay markuu arkay oo wuxuu damacay wuxuu isku dayay inuu hadido oo yidhaahdo waryaalahay ogaada haddaad soo wadaan waxaana la wadaan ogaada anigu waxaan ahay qof oo awood nuclear le baan ahay hadidaadun bay ka tahay laakiin runtii ma og tahay yani nuclear poweradu yani waxa waxaada moodaa in ay diidayaan in la isticmaalo waa un isku hadidi mooye yani maaha in in la adeegsado ma dhici karayso aad baad umahadsan tahay professor maxamed mukhtaar dhinaca kaletana ee dhinaca shaqaala waa shaqada iyo sidoo kaleta dhaqaalaha haddaan fiirino faysal dare ayaa khadka ku jira madaxweyne biden sanadkii hore waxa uu xooga saaray la dagaalanka covid nneteen-ka balse marka laga soo tago covid nneteen-ka inuu soo laba kacleeyey sidee ayaa khudbadiisa caawa uu isugu miisaamay guulaha hore iyo sidoo kaleeto dubudhacyada dambe ee xanuunka la xiriira
aad baad u mahadsan tahay sida aan aan ka dhadhansananay khudbadii madaxweyne biden uu jeediyey in run ahaantii marka guud ahaan qiimeyn lagu sameeyo waxay ahayd khudbad aada u miisaaman oo uu aad in badan oo ka mida uu khudbadda kusoo qaatay in arrimaha ay tabanayaan dadka maraykanku khaasatan oo uu xoogga saarayay in qeybaha dhaqaalaha dalka maraykanka in waxa uu xusay isaga iyo haweeneyda ku xigta ee kamala harris waxyaabihii ay loo doortay inay kamid ahaayeen inay keenaan qorsho cusub oo xagga dhaqaalaha ah dadka maraykanka ayaa waxay aad iyo aad u xiiseynayeen khudbadiisan inay fahmaan dhibaatada ugu weyn ee maanta dalka maraykanka ka taagan aan ognahay waxa weeye waa waa sicir barar ku yimi dhammaan qeybaha adeegii bulshada ama sicir barar ku yima wax wax iibsashadii waxa kale oo aada u kacay qiimaha gaasta oo dadka maraykanku ay dhibaato badan ku qabaan marka labadaa arrimood ayaa dadka maraykanku ay aada u u xiiseynayeen inay arkaan waxyaabaha uu ka yidhaahdo kuwaas oo ayaga laftooda ku xidhan dhinaca shaqooyinka laakiin waxaad moodaysaa khudbadiisa haddaan u qaybino laba qaybood midna waxay ahayd qeyb uu dadka ugu jawaabayay oo uu ku dhiirigelinayay inuu hayo qorsho uu kula tacaalayo labadaa arrimood iyo mid ah uu xooga ku saaraya oo u muuqatay olole inuu ahaa xagga dhaqaalaha oo ololihiisii ku salaysnaa oo uu shaqooyinkan warshadaha ama wax soo saarka dalka maraykanka uu diiradda aada ugu saaray labadaasaan u qaybin karnaa waa tahay dhinaca kaleeta adigoo si kooban iigu soo koobaya wuxuu ka hadlay sicir bararka iyo sidoo kaleeto dhaqaalaha arrintaasi saameynta ay ku leedahay marka mar uu soo hadal qaaday arrintaas
in aada iyo aad waxaad moodaa in loogu kala duwan yahay khaasatan xisbiga jamhuuriga ee kasoo horjeedaa oo ay ku oriyeenba mararka uu ka hadlayay waxyaabaha uu ka hadlaya waxa weeye uu leeyahay in aan kor loo qaadin in in mushaaharaadka la bixiyo laakiin hoos loo dhigo qiimaha ku baxa wax soo saarka ama adeega taas ayaad waxaad moodaa inuu xooga saarayay marka wuxuu u adeegsanayaa in uu kaloo la dagaalamo oo uu leeyahay shirkadaha aadka u waaweyn oo ayagu ka faa'iidaystay xilligii uu socday covid nineteenkii dhibaatadii ay bay u qaadeen sicirka kor waxaa kaloo iyaduna aada iyo aada dhibaata uga timi dadka isgaarsiinta khaasatan kuwa badda oo alaabooyinka ay dibadda ka keenaan sicirkooda u qaaday marka wuxuu xusay inuu la dagaalami doono uuna wax ka qaban doono shirkadaha noocaasa ee ka faa'iidaystay covid nineteenka iyo inay sicirka badeecadaha ay kor u qaadaan ama adeega waa tahay aad baan kugu mahad celinayaa faysal dari bal dhinaca kale waxaan aadayaa minnesora waxaa ku jira asna asad cali weyd oo arrimaha bulshada isna nala falanqaynaya bal waxaad iga warantaa maadaama hogaamiyaasha soomaalida jaaliyadeeda ee gobolkaasi aad ka mid tahay arday jaamacadda b h d ga wakhtigan diyaarinaya aad tahay maxaa ballanqaad ah ee uu sameeyey in uu wax ka qabanayo arrimaha daryeelka dadka maraykanka xilligan lagu guda jiro xanuunka covid nnteenka madaxweynaha
aada iyo aad ba u mahadsan tahay horta madaxweynuhu runtii caawa khudbad aada iyo aada taariikhiga ayuu sameeyey isagoo ka hadlay dhinaca arrimaha dibadda iyo xagga ukraine iyo dagaalka hadda cusub ee soo bilowday iyo dhinaca gudaha maraykanka dhexdiisa dhinaca maraykanka runtii aada wuxu ugu dheeraaday dhinaca shaqo abuurinta iyo dhaqaalaha dhinaca caafimaadka covid nineteenkana uu ka hadlay wuxuu kaloo ka hadlay mataqaana dawladdiisu waxay rabta inay qabato tusaale ahaan wuxuu caawa announce gareeyey ama uu sheegay in uu mataqaanaay uu wadanka maraykanka infrastructureka lixdan iyo shan kun oo mayl freeway ah uu samayn doono kun iyo shan boqol oo bridge ama mataqaanay buundooyin oo mataqaanaay uu uu uu uu hirgelin doono inuu mataqaana hagaajiyo ama dhiso wuxuu ka hadlay dawladdiisu inay lix boqol oo bilyan ay ku isbe ay ku ay ku bixinayso dhinaca safetyga iyo dhinaca mataqaanaay amniga iyo iyo iyo dhaqaalaha wuxuu ka hadlay in canshuur bixiyaasha maraykanku ay lacagtooda gelayso dalka maraykanka gudihiisa wax lagu sameeyey qalab lagu sameeyey shaqooyinku ay noqon doonaan shaqooyin amerikaanku ay mataqaana ay qabtaan wuxuu runtii ka hadlay oo congreskana ka codsaday in ay u hirgeliyaan waxyaabahaas uu codsanayo aawa dhinaca kale wuxuu ka hadlay wuxuu ugu yeehay american rescue plan oo runtii uu oo barnaamijkii uu mataqaanaay uu soo bilaabay ahayd arrintaas oo sheegay iskuullada ay macalimiin fara badan mat iskuullada lacaga fara badan la siiyey macalimiin fara badan la shaqaaleeyey arday fara badan ay kor u qaaday waxbarashadoodii dad fara badanna mataqaanaay ay ay ka faa'iideen taana aada bu ugu dheeraaday wuxuu ka hadlay minimum wejka ama waxa la yidhahdo mataqaanaay lacagta ugu yaraha lagu shaqayn karo wuxuu codsaday in shan iyo toban doolar laga dhigo wuxuu aada uga hadlay ururada shaqaalaha ama unionka waxa loo yaqaano oo uu sheegay inay mataqaanaa yihiin lafdhabarta dhaqaalaha ee wadanka
waa tahay waad mahadsan tahay asad cali weedow bal si kooban iigu soo koob arrimaha wuxuu ka hadlay caafimaadka maruu soo qaaday xanuunka kansarka maruu soo qaaday xanuunka macaanka ama sokorta bal sidii ula dagaalamaya iyo muhiimadda maamulka biden ay u leedahay arrimahaasina maxaa ka mid ahaa wuxuu cudurka covid nineteenka markuu ka hadlayay wuxuu yidhi horumar baanu ka samaynay bu yihi covid nineteenka wuxuu yidhi xilli hadda waxaynu joognaa lama dhihi karo wa waxaynu la noolnahay covid nineteen waxaa la dhihi karaa bu yihi covid nineteenkii mataqaanaay waynu ka gud ka gudubnay mar dambe lama dhihi kara bu yihi ma aqbalayna inaan covid nineteenka uu noqdo waxaynu la noolnahay wuxuu ka hadlay in uu ku bixiyey afar boqol iyo toddobaatan iyo shan milyan oo oo oo oo tallaal u diray boqol iyo laba iyo toban dal oo adduunka maraykan uu ku caawiyey ayuu ka hadlay
waayahay waad mahadsantihiin dhammaantiinba kuwaasi waxay kala ahaayeen professor maxamed mukhtaar oo taariikhda afrika iyo beriga dhexe ka dhigay jaamacadda safana state university ee gobolka georgia faysal dari oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha maraykanka iyo asad cali weyd oo agaasimo ka ah hay-adda la yidhaahdo new american center shahaada b h d gana diyaarinaya minsorana ku sugan dhammaantiinba si weyn ayaan idinkugu mahad celinaya wakhtigiina bal isla arrimahaasi ayaan ku guda jirnaaye haddaan dhinaca kaleeto eegno tiyo kala gedisan ayay dadka ka qabaan sanad iyo sidoo kale afartan maalmood markii uu xafiiska qabtay madaxweyne joe biden haddaba waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabahan u qabsoomay maamulka biden ayaan warbixintan ku eegayaa tiro ka badan sanad iyo bil ayaa laga joogaa markii xafiiska loo dhaariyey madaxweynaha xilligan ee dalka maraykanka joe biden wuxuu xafiiska yimid ayada oo dad badan oo soo galooti ah soomaaliduna ay ka mid tahay ay si weyn uga dhursugayaan talada inay ku soo noqdaan xisbiga dimuqraadiga oo ay u arkayeen markaasi in rajadoodu ay ku jirto haddaba muddadaasi kadib ma helen dadkaasi rajadii ay naawilayeen markii uu guulaystay madaxweyne biden qaasim maxamed oo degan gobolka minnesota una janjeera siyaasadda dhinaca xisbiga jamhuuriga wuxuu dib u dhacyo waaweyn uu ku tilmaamay inay hareeyeen maamulkan intii uu talada dalkan hayey ma filayo inu wax badan u qabsoomeen madaxweynaha waxaa jira hal sharci oo la baasgareeyey unba wax weyn oo aan ognahay jira waxaan odhan karaa waa dowlad fadhiida markii laga eego dhinaca maamulka dhaqaaladaha siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan siyaasadda arrimaha dibadda intaba anigu waxaan u arkaa inaysan jirin wax uu u soo kordhiyey bal iska badaaye inuu wax soo kordhiye waddanka wuxuu geliyay xaalad runtii murugsan ama la is odran karo waa waa jahwa waa maamul jahwareersan sababto ah waad ogeyd hadda siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha uu ku bilaabay waxaa ka mid ahaa kabixitaankii afghanistan oo si runtii kala daadsan oo tabaryar oo daciifa iyo dhibaatadii ka dhacday waad ogeyd waxaa ka mid a arrimaha china iyo aan siyaasad dhinacna aan qaabilsanayn uu ilaa hadda kula dhaqmayo ma waxaa ka mida tan ukraine hadda waad aragta waxaan oo dhan waxay u dhacayaan daciifnimada maamulka maraykanka iyo hoggaankiis bay dhibaatadan oo dhan soo jeeday balse dhinaca kale dadka soomaaliyeed qaarkood waxa ay qabaan fikrado aad uga duwan kana dheer tan uu qabo qaasim maxamed cabdiraxmaan oje oo ku dhaqan gobolka searal washington ee dalkan maraykanka marka la eego madaxweyne biden sida maamulkiisa uu uga jawaabay ayuu yidhi xanuunka covid nneteen-ka iyo dhaqaalihii la siinayay dadka uu saameeyey xanuunka covid nneteen-ka iyo ganacsataduba waxay ahayd aragti aad muhiimadeeda u leh ayuu yidhi taasi oo si gaara dhaqaalahana kor loogu soo qaaday dadkana uu ugu hiiliyey ayuu yidhi maamulka biden waxyaabaha dowladda biden intuu jirtay u qabsoomay waxaa ka mid ah howlihii soo galootiga oo runtii aada u fududaaday oo dadkii eheladii kala maqnaa ay si fudud hadda isugu imaanayaan oo soo gelitaankii waddanka iyo bixintii fiisayaasha ay aada u fududaatay sidoo kale dadka maaragtay laga tiro badan yahay minority-ga ah ee waddankan ku nool inay helaan xuquuqo aada u tiro badan oo oo in muddo ah xuquuqadaas ay la-aayeen caabuqan covid nineteen dowladdan biden waxay ula dadaashay si fiican oo ay ay dadkii shaqaalaha ahaa shaqooyinkii ka fadhiistay ay runtii u ballanqaaday mushaaradii iyo ama dadka shaqa shaqa la-aanta ku dhacday si ay mushaar u helaan iyo weliba ilaalinta xanuunka iyo in ay dowladdan dowladdii ka horreysay uga fiicneed ee culeys badan ay saartay iyo weliba dadka shaqaalaha ah oo helayay lacago ay noloshooda ku maareeyaan oo ay dowladda biden runtii u fududeysay khaasatan dadka laga tira badan yahay ama dadka minority-ga inay helaan markii uu guulaysto biden ballanqaadyadii badnaa ee madaxweyne biden uu sameynayay intii uu ku jiro ololaha doorasho maxaa la odhan karaa muddada sanadkan way ka hirgaleen ismaaciil maxamed waa qareyn degan gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxyaalayaasha u hirgelay sanadkii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa inuu yacni tallaalada markuu soo geliyay dalkan covid nineteenka cudurkii baa aada u socday madaxweyneha markuu xilka qabsaday marka waxyaalayashi uu ballan qaaday waxay ahayd inuu you know boqol milyan oo boqol kun inuu vaccination bixin doono within boqol beri gudaheeda yacni tallaaladiina aad buu u push gareeyay runtii marka haddeer sanad kadib dadka maraykan ama populationka ilaa lixdan iyo saddex percent waa talaalki way qaateen marka runtii kaa horta guulaha meelaha lagu qiimeeya waa guusha inuu aad xoog badan u saaro culays in caafimaadka bulshada la ilaaliyo corona la iska ilaaliyo waxyaalaha kale u suurtagal waxaa kamid ah soo galootiga soo galootiga iyo haddaad fiirisid sidii uu u fiiriyey maamulkiisa marka loo barbardhigo maamulka ka horreeyeyna maxaad ku qiyaasileed aad iyo aad soo galootiga runtii saameyn fiican buu kulahaa aad iyo aad wanaagsan saa ula socotiin madaxweynihii ka horreeyey trump runtii waxyaalayaal badan buu keenay oo xaqiritaan ah uu yacni kamid ahaayeen beenkii dadkii cunaqabataynta saarnay dadkii oo dalalkii todobadii waddan ahaa aan la wada soconay cunaqabatayntii u saaray xaqiritaankii uu xaquray dadka fursadooyinka ay ku heli jireen asylum inay codsadaan markii waddanka soo galaan ay dhahaan waddankeena nagu celinin dhibaataan ka cararaynaya duruuf dadkaas uu xaqiray iyo runtii immigrationka guudba uu aada u xanibay uu ku adkeynaya dadka oo yacni danyarta ah dadka dalalka ka imaanaya si khaasatan dalalka muslimiinta ah runtii xaqiritaankaas dhanba horta kor buu qaaday madaxweynahan wuuna ballan qaaday markuu tartan ku jiray inuu xaqiritaankaas kor u qaado ka sokow in sanadkan oo keliya dowladda ay joogtay xafiiska haddana sanadkaasi ma ahayn mid deganaansho badan uu jiray oo waxaa hareeyey guud ahaanba dunida gaar ahaana dalkan maraykanka la tacaalista xanuunka covid nneteen-ka iyo dhaqaalaha in uu liico oo cabsi badana ay ka jirtay sidoo kale waxay ahayd xiisadda bariga yurub gaar ahaana arrinta yukrein mid qaadatay bilihii lasoo dhaafay waana mid ka mid a arrimaha ugu muhiimsan ee uu wajahay madaxweyne biden muddadii sannadka ka badneed ee xafiiska uu joogay talada dalkanna uu gacanta ku hayey warbixintaasina waxa ay gebagabo u tahay guud ahaanba idaacaddeenni subaxnimo anigoo sahre cabdi axmed ayaa idinla socodsiinaysay dhammaan bahda v o eda waxaan idin leenahay isma dhaafno